subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax talaadaha bisha januari waa labiyo toban sannadka laba kun iyo labaatanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankii sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali dot com saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhkii aroornimo idaacadda saakiya caalamkana waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya cashe ibraahim caashicuud iyo anigu ah maxamed cabdi qodobadaad idaacaddayda saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamul goboleedyada dowladda kenya oo sheegay in saddex bilood ayna wax lacaga ka helin dowladda dhexe haddaan laka saddex bilood dhaqaale maan helin wax lacag oo la soo sidaay ma jirto dowladda lacag lama qabto halka waxaan jirin lagu siini covid baa imaaday corona baa imaaday qaalihii wuu hallaabay marka dowladda shilinba ma haynaynay hadda isbitaalka weyn oo kaloo dhibaatooyin baa ka taagan toddoba bilood hal shilin lacagtiisana bajetkana kuma jirto gaar bay u tahay waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ururka ganacsatada yaryar ee dalka britain oo ka digay dhaqaale burbur xanuuno laga soo sheegay deegaano ka tirsan jubbada hoose iyo sida uu xanuunka covid sagaal iyo toban u saameeyey dadka soomaalida ee deggan magaalooyinka yaryar ee dalka kanada hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamku inoo akhrido caashe ibraahim caashe cuud
aqalka wakiilada maraykanka ee uu dimuqraadigu gacanta ku hayo ayaa u dhaqaaqay isniintii inuu xilka qaadis ku sameeyo madaxweyne donald trump maalmaha sii xumaanayey ee madaxweynenimadiisa iyagoo ku eedeeyey sida hadalka loo dhigay kicin kacdoon toddobaadkii lasoo dhaafay ee koox ka mid ah taageerayaashiisa oo doonayay inay rogaan guuldarrada dib u doorashadiisa oo erar ku qaaday xarunta baarlamaanka maraykanka ee capital hill inkasta oo afarta sano ee trump ay ku eg tahay duhurnimada labaatanka bishan januari haddana qaraarka ka qaadista ee afarta bog ayaa lagu sheegay in trump uu muujiyey sida hadalka loo dhigay inuu weli khatar ku sii ahaanayo amniga qaranka dimuqraadiyadda iyo dastuurka haddii loo oggolaado inuu xafiiska sii joogo uuna ku dhaqaaqay hab aad u khilaafsan isxukunka iyo ku dhaqanka sharciga iyadoo dimuqraadiyiintu ay haystaan aqlabiyad yar ayaa golahu waxa uu u codayn karaa qaraarka xilka qaadista maalinta xigta ama maalinta labaad ee xigta wadar ahaan laba boqol sideed iyo toban dimuqraadi ah ayaa saxiixay qaraarka iyaga oo hubinaya in aqlabiyadda aqalka oo ka kooban afar boqol soddon iyo shan xubnood iyadoo aan wax coda oo jamhuuriga ah uusan ka hor imaanin madaxweynaha jamhuuriga ah ee wakhtigiisu dhammaaday laakiin ma cadda in hogaamiyaasha aqalka ay si deg deg ah qaraarka ugu diri doonaan aqalka sanadka si loogu qaado dacwad ku saabsan in dembi lagu xukumo trump iyo in laga qaado xafiiska iyadaoo la ogyahay in wakhtigiisa uu ku egyahay toddobaadka soo socda xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike bombeo ayaa sheegay inuu qorshaynayo inuu u aqoonsado fallaagada xuutiyiinta ee dalka yemen ee ay iiraan taageerto urur argagixiso shisheeye ah tallaabo ay qaramada midoobay ka digayso inay u badan tahay inay yeelan doonto sida hadalka loo dhigay cawaaqib xumo bini'aadminimo iyo mid siyaasadeed go-aanka ayaa la filayey inuu noqdo mid ka mid ah tallaabooyinka ay qaadi karto waaxda arrimaha dibadda ee maalmaha sii xumaanaya ee maamulka trump iyadoo cadaadisku uu ku sii kordhayo iiraan magacaabista ayaa waxay dhaqan geli doontaa bisha januari sagaal iyo tobankeeda maalin ka hor caleemasaarka madaxweynaha la doorta ee joe biden hadal uu soo saaray goor dambe oo xaddii ahayd ayaa mike bambeya waxa uu ku sheegay aqoonsiga xuutiyiinta ay iiraan taageerto iyo saddex ka mid ah hogaamiyaasha kooxda in looga dan leeyahay in lagula xisaabtamo falalka ay ka midka yihiin sida hadalka loo dhigay weerarada ka dhacay goobo ka baxsan xuduudaha ee halista gelinaya dadka rayidka ah kaabayaasha dhaqaalaha iyo ganacsiga qaramada midoobey ayaa ka digtay toddobaadyo in magacaabista noocaasa ay dhaawici doonto howlaha samafalka qaramada midoobey ayaa sheegtay in in ka badan lix iyo toban milyan oo qof oo in ka badan kala bar ay yihiin dadka reer yemen ay wajihi doonaan heerarka dhibaatooyinka ee sugnaanshiyaha cuntada bartamaha sanadkan saddex dhibic lix milyan oo dada oo dheeraada ay qarka u saaran yihiin macluul taasna ay kor ugu sii kici karto shan milyan bisha juun ee sanadkan
aad iyo aad ba u mahadsantahay caashe ibraahim oo warkii caalamkeena la socodsiinaysay aynu ku bilownay maamul goboleedyada dalka kenya ayaa sheegay in dhanka dowladda dhexe ayna wax lacaga ka helin muddo saddex bilood ah wasaaradda maaliyadda ee dalkaasi ayaa maamulladan ku eedaysay inay si khaldan u isticmaalaan lacagaha la siiyo madaxda maamullo badan ayaa loo haystaa inay hanti dadweyne lunsadeen kuwaas oo qaarkood ay shaqooyinkoodii ku waayeen warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada gaarisa ka soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire dhaqaali darri baahsan ayaa waxay sheegeen inay ku dhufatay kawntiyada dalkani kenya iyadoo kawntiyada qaarkoodna saddexdii bilood lasoo dhaafay shaqaalahoodu mishaaraadka aysan qaadanin iskabadaa inay adeeg bixin ka sameeyaan deegaanada kala duwan ee dalkani kenya wiklif obranya madaxa ururka gabanarada dalkani kenya ayaa waxa uu sheegay habaacsanaan dhaqaale darri baahsan inay ka jirto kawntiyada dalkani kenya taasoo uu ku sheegay in haatan ay qarkay u saaran yihiin kawntiyada qaarkood in albaabada laysugu dhufto bishii sebteembar aynu soo dhaafinayna wax dhaqaalo ah oy ugu dambeyso dowladda dhexe oga yimaado waxa uu sheegay in ay dalbanayaan sagaashan iyo afar dhibic toddoba bilyan lacagta dalkani kenya taasoo uu sheegay inay noqon doonto mid ay ku kabkabaan xaaladaha adag ee nolosha ka jirto kawntiyada dalkani kenya gobana cali banow qorone gobanarka garisa county ayaa waxa uu ku sheegay nasiib darri baahsan inay ku dhufatay haatan dowlad goboleedyada guud ee dalkani kenya ka jiro wuxuuna sheegay in dowlad goboleedyadii hore dalkani kenya ka jira ay ahaayeen kuwo ka nasiib wanaagsan haatan dowlad goboleedyada dalkani kenya ka jiro
aqoon daraa jirtay oo waxaan wax cusoob u ahaa laakiin xag dhaqaala fursad aad u weyn oo aan laga faa'iidaysanin ba heleen countidan gaaris oo kale haddii aan ka soo qaado countidan marka la bilaabaye ama la aasaasayo waxay la wareegtay shaqaala boqol iyo toddobaatan maalintay ka tegaysayna waxay ka tagtay lix kun iyo saddex boqol iyo lixdan ruux marka labadii sane ugu horo waxay ku tusi inay dhaqaale aad u yar u bixinaysay mushaarkii shaqaalahan meesha iyada labaatan milyan ay bixinayeen maanta annaka bil walba waxaan bixina afar boqol oo milyan lacagtana waa isla intii wax ku kordhay marka horta fursad weyn bay heleen waxa uu mudane gabana cali bunow qorane soo qaatay in xaaladda haatan isbitaalka guud ee degmada gaarisa ay tahay mid toddobadii bilood ee lasoo dhaafay wax dhaqaalaha dowladda dhexaysan u soo dirin haatanna xaaladda caafimaadka guud ee gaarisa county ay tahay mid haadaan ka sii dhacayso haddaanaka saddex bilood dhaqaalo maanaynin wax lacag oo la soo sidaay ma jirto dowladda lacag ma qabto marka waxaan jirin lagusayni covid baa imaaday corona baa imaaday qaalihii wuu hallaabay marka dowladda shilinba ma haynay leeyihin hadda isbitaalka weyn oo kalo dhibaatooyin baa ka taagan toddoba bilood hal shilin lacagtiisana bajetkana kuma jirta gaar bay u tahay laakiin toddoba bilood hal shilin lama soo sidayn marka haddee wixii shaqo kulaa say u malaynaya inuu wax kusii socon doono oo ma malaynayo laakiin rajo weyn baan ka qabnaa xaaladda haatan guud ahaan dalkani kenya dhaqaale darrada ka jirto ayaa salka waxay u saaraysaa wasaaradda maaliyadda dalkani kenya musuq maasuq baahsan oo ka jira kawntiyada waxaana horyaala gobonatooro walba warqado iyo dacwado laga soo tabiyey oo intooda badan ah in musuq maasuq fara badan uu ka jiro deegaanada kala duwan hantida faraha badan ee dowladda dhexa laga keenane ay tahay mid si khalad ay u isticmaalaan waxayna intooda badan ka hor muuqdeen guddiga la dagaalanka musuq maasuqa qaran ee dalkani kenya iyo aqalka senadka oo ilaa iyo haatan dacwadahoodu ay ka socdaan halka qaar kalena xilalkoodii ay ku waayeen maxamed faarax shire v o w garisa
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastoo aad joogtaana dhegeystayaal waxaan idin leenahay subax wanaagsan guddida shirkadaha ganacsiga dalka britain ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in ugu yaraan laba boqol iyo konton ganacsi ay xirmi doonaan toddobaadyada soo socda haddii aanay dowladdu dhaqaale kaalmo ah siinin arrintan ayaa imaanaysa iyadoo dhowaan uun bandowga heerka shanaad ah lagu soo rogay dalka britain waxaa kale oo laga cabsi qabaa inuu dalku u jahaysto hoosu dhac dhaqaale markii labaad sannado gudahood soomaalidu waxa ay ka mid tahay dadka ganacsiyada ku leh dalka britain iyagana dhaqaalahan hoos u dhacay uu saameeyey wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan london nooga soo diray marka aad marto suuqyaday camirnaa ee magaalada london waxaa kuu muuqanaya dukaamo badan oo albaabada loo laabay ogeysiin ah waanu xidhannahay sababo la xidhiidha covid sagaal iyo toban ayaa ku qoran waxaa kale oo ay ishaadu qabanaysaa meherado saxaarada dusha lagaga dhajiyey tan oo muujinaysa in si abid ah iminka loo xidhay si kale haddii loo yidhaahdo waa meherado kacay waxaa jira dukaamo waaweyn oo malaayiin giniga ingiriiska ah amaba dhaqaale ku dhow bilyan oo samayn jiray oo iminka qaabka onlineka loo xaraashayo meelaha wax lagu cuno qaar badan ayaa iyagana la xidhay waa saamaynta bandooda dalka la saaray ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayuu kaasi ahaa oo marar badan lagu eedeeyey inuu dhayarsaday la tacaalidda covid sagaal iyo toban waxa uu sheegay in aan laga maarmaynin bandoodan maxamed siciid xirsi qalinle waa wiil dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo muqaaxi wax laga cuno ku leh london waxa uu ii sheegay in iyada oo badeecad badan oo holan uga iman jirtay la joojiyey iyo sababo la xidhiidha covid sagaal iyo toban uu ku khasbanaaday inuu meheradiisa xidho fid waa maxamed mulkiilaha dajka babhouse waa meherad ku taala magaalada london galbeedkeeda waxaananu iibinaa cuntada holandiiska iyo noocya dhaqdhaqda snacks sharaabyaba iyo cuntayaal kaloo fara badan xanuunkan awgii magaalada bandu la saaray oo ay sheekadu noqotay takeaway oo suuqiiba markii suuqigooda markaaba xumaaday suuqba yaraaday waxaada nagu sii biirtay inaanu xanuunkan awgeed iyo maadaama ingiriiska yurub ka baxay oo xuduudihiiba qof alaab nooga sameyda holan oo bartaaba laga celiyey ayay danta nagu kaliftayba inaanu meherada iska xidhno marka maadaama ay laba shay isku biireen oo ah xanuunkan covid nteenkan iyo yurub ay ka baxeen ingiriisku guddida shirkadaha ganacsiyada yaryar ee dalka britain ayaa sheegtay in dhaqaalaha uu ku ballan qaaday xoghayaha maaliyadda rishi sunak oo dhan afar dhibic lix bilyan aan lagu dabooli karin dhaqaale xumida ganacsiyada ku soo korodhay dalka britain waxaa ku yaala shan dhibic sagaal milyan oo ganacsi yaryar ah waxaana ka shaqeeya lix iyo toban milyan iyo siddeed boqol oo kun oo qof ganacsiyada la filaya in aanay macaash samayn doonin ayaa kor u kacay boqolkiiba siddeed iyo soddon iyadoo iminka lagu qiyaasay ilaa boqolkiiba siddeed iyo konton waa tiro badan marka la eego dadka ka ganacsan jiray shirkadahaasi yaryar shaqola'aanta baahday meheradaha iyo ganacsiyada xidhan waxay keenaysaa inay dad badani dalbadaan gunnooyinka la siiya dadka aan shaqayn tanina waxa ay hoos u dhigi doontaa tayada nolosha dadka waxa badanaya saboolka waxaana laga cabsi qabaa in dembiyada bulshada ka dhanka ah ay bataan sidoo kale waxa batay dhibaatooyinka caafimaadka maanka ee dabaka warwarka badani keeno cabdixaafi dacwir ismaaciil v o a london
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal maamulka jubbada hoose ayaa walaac ka muujiyey xaalado bini'aadannimo oo laga soo sheegayo degmada xagar ee gobolkaasi halkaasoo carruur badani ay la ildaran yihiin xanuunno kala duwan sida faahfaahintan oo warbixinta noogu soo diray wariyaha v o ed ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad xaaladahani bini'aadanimo ee laga soo sheegaya degmada xagar ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dadka deegaankaasi ku nool ay soo food saareen cudurro kala duwan biyola'aan iyo sicir barar kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka ku dhaqan degmada xagar ee gobolka jubbada hoose kuwaas oo muddo ka badan toban sano ay maamulayeen kooxda al-shabaab dadka ku dhaqan degmadaasi ayaa carruurtooda aanay helin goobo caafimaad maadaama degmada aysan ka jirin goob caafimaad oo lagu dabibo dadka uu soo ridanayo cudurkana u badan carruur waxaana hadda lagu soo warramaya in carruur aad u tiro badan oo la ildaran cudurrada gowractada iyo jadeecada in ay ku sugan yihiin degmadaasi xagar ee gobolka jubbada hoose cabdisalaan xasan garweyne oo ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda degmadaasi ayaana walaac xoogan ka muujiyey xaaladda dhabta ahi ee ka jirta degmada xagar ee gobolka jubbada hoose waxaana uu faahfaahinayaa cudurrada xilligan ka taagan degmadaasi iyo dhibaatooyinka jira degmada xagar ee gobolka jubbada hoose iyo xaaladda ka jirto bini'aadanimo si aad ogtihiinba ama aan wada ogsoonnahayba waxay halkaa gacanta ugu jirtaa ururka al-shabaab dhibaato badan iyo dee duruufo badanna way ka jiraan oo bini'aadanimo oo noocyo badan leh dhinac kastaba ah ee horumarka bini'aadanka uu samayn lahay oo dhan ah hadday noqoto xagga caafimaadka xagga horumarada xagga waxbarashada iyo xagga dhaqaalaha intaba sidaas daraaddeed waxaa degmadaas ka dilaacay muddooyinkii dambe jadeeco iyo maarata gowracato ama hiiqley ama hiiqdheer hadba saad u taqaanaan dhammaan degmada xagar iyo tuulooyinka hoostago ee deegaanada hoostago ee nawaaxigeeda ah gowracatada way saameeyeen weliba maarata sbeshale degmada xagar hal qof baa ku dhintay oo caruur ah oo gabar ah dad badan caruuro ahna maarata weli way la ildaran yihiin maarata gowracatada iyo jadeecada intaba waxaan walaa xoogle ka muujinaynaa ama aan ka muujinayaa dadkaas degmada xagar iyo deegaanadeeda inay iskugu darsameen cudurrada faafo iyo biyola-aan iyo sixir barar waxaan maarata aan leeyahay aan ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka jubbaland oo weliba khasuusan ayada ay khuseysa arrintaas dowlad goboleedka iyo maamulka maarata madaxweyne axmed maxamed islaan waxaan ku baaqayaa in loo gurmado xaaladaha bini'aadanimo meesha ka jiro cadowga meesha muddada dheer haystayna sidii loogala dagaalami lahaa looga gurmado ayaan codsan marka xaalada xagga biyahana xaalado adag bay ka jiraan oo oon ah oo la oran karo xilli kasta hadduu ilaahay roob keenin oo ilaahay maarata uu bixinin dadka meesha degan dhibaata ka dhici kartaa inkastoo dhibaatooyinkan laga soo sheegayo degmada xagar ee gobolka jubbada hoose haddana waxaa arrintan walaac xoogan ka muujiyey gudoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cabdulaahi cali gooni v o a ayuu la hadlay waxaana uu sheegay
xagar muddo hadda laga joogo ilaa sideed sano intay dowlad goboleedka jubbaland ay dhalatay ilaa hadda iyo intii ka horreysayba waxaa gacanta ku haya nimanka nabadiidka ee afka duuban caqabado badan iyo dhibaatooyin badan oo xag bini-aadamnimo oo isugu jirta xagga caafimaadka waxbarashada biyaha transportationka ayaa haysta maalmihii u dambeeyey ama ama bishii u dambeysay hadda laga dhaafay sanadka cus sanadkii dhammaaday ama sanadka cusube hadda la galay inta udhaxaysa caqabado badan oo xagga caafimaadka ayaa laga soo sheegayaa sida la warbixinta ku helay caqabadaha ugu badan waxa weeyaan xagga caafimaadka waaye waxaa ka dhashay cudurkan jadeecada ama gowracatada xoolaha laftooda cudur badan baa kaga jira bini-aadamnimadana wax badan baa ka jira xagga livelihoodka waxa la yidhahda ama waxbaa ka jira marka waxaan waxaan ka muujinaynaa walaaca badan haddaan ahay guddoomiyaha gobolka jubbada hoose iyo degmooyinka lamidka ku hayaan nimankaana madiinka gacanta ku hayaan jabada qayb ka mid ay gacanta ku hayaan xagar maxaa marka idinkaga qorshaysan si dadkaasi loo badbaadiyo laba arrimood baa nooga qorshaysan haddaan kugu soo dhaweeyo su-aashaada qiimaha badan number one horta in la xoreeyo waa number one number two number three waay in laga xoreeyo oo maaragtay gacanta jubbaland soo gasho waa number one waay number two waay number three waay number three waxaanu isticmaalaynaa si siyaalaha ka mid ah sidii ama dawan loo gaarsiin lahaa sidii hadday xoolo tahay iyo hadday caafimaad tahay tahayba hadda in la gaarsiiyo marka xagga caafimaadka xagga bini-aadamnimada oo dhinac walba ah waxaan ka muujinaynaa walaac badan baan ka muujinaynaa haddaan nahay dowlad goboleedka jubbaland haddaan nahay guddoomiyaha gobolka jubbada hoose waa maasanta degmooyin dhowra oo ka tirsan jubbaland oo ay gacanta ku hayaan kooxda al-shabaab ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ahi iyadoona dadka intooda badan marka ay xanuunsadaan loola soo cararo goobaha caafimaad ee ku yaala goobaha ay dowladda gacanta ku hayso aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
soomaalida ku nool magaalooyinka yaryar ee dalka kanada ayaa si la mid ah kuwa degan magaalooyinka waaweyn waxaa saameeyay xanuunka covid sagaaliyo toban oo dalkaasi kusii badanaya magaalada reddeer oo dhacda bartamaha gobolka alberta ee dalka kanada waxaa ku nool soomaali qaarkood ku cusub magaalada kuwaas oo ka mid ah bulshooyinka uu saameeyey xanuunka haddaba wariyaha v o eda dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa khadka taleefonka ee magaalada rediir waxauu ku waraystay cabdulqaadir guuleed oo u dooda xuquuqda shaqaalaha ee gobolka albeerta ahna tifaftiraha mareegta soomaali disbatch oo arrimaha soomaalida ka hadasha xuseen ayaa ugu horreyntii waxa uu weydiiyey sida soomaalida degan magaaladaasi uu u saameeyey xanuunku waa mahadsanta saaxiib magaaladan oo aan ahayn magaalooyinka waaweyn ee gobolka alberta oo bartamaha gobolka alberta ku taalla wuxuu u saameeyey xanuunkan covid nineteenka si lamid ah kanada inteeda kale oo aad iyo aad ayuu u saameeyey weliba soo rogaal celiskiisan dambe waxaa la dareemayaa aad inuu u saameeyey magaalada red deer khaasatan magaaladan oo ay xoogsi ama shaqo u yimaadaan dad badan oo soomaaliduna ay ka mid tahay oo ajanebi ah waxaad moodaa in magaaladao dhan ay dantay dadka magaalada jooga soomaalida ahna waxay u badan yihiin dhawaan yimid iyo dad usoo shaqo tegay oo gobolada kale kanada ay ka kooban tahay u yimid waa magaalo warshado iyo tagaasi iyo loogu soo shaqo tago marka aad bay shaqadii hoos ugu dhacday dadka soomaalida ah iyo dadka kale ee ku cusub dalkan canada iyo gobolkan albertaba dhibaatooyin waaweyn ayay kala kulmeen caruurihii oo guryaha jooga oo runtii iyaga ku dhowd aan iskuuladii tegaynin meelihii adeega loo tegi jiray oo xiran marka aad iyo aad ayay u saameysay waata cabdiqaadir saameyntan la leeyahay covidka uu kusii badanaya alberta iyo guud ahaan dalkanba ma lisdhihi karaa dadka shaqaalaha oo magaaladaas yar imaanaya kadib magaalo weyn sida edmonton tegaya laftoodu qeyb ayay ka yihiin faafista xanuunka aad iyo aad oo waxyaabaha imika culeyska soo kordhiya waxaa kale in isu socodkii xitaa la yareeyey oo dadka badanna reedier usoo shaqo taga inay qoysaskooda ku nool yihiin magaalooyinka waaweyn oo kaleeto oo ay sabtidii axadoo kale ay ama fasaxyada ay reerahooda u tegi jireen ay halkan usoo haddana usoo shaqo tegi jireen isu socodkii aad ayuu u yaraaday xafiisyadii tegayey iyaga warkoodaba haa mana aha magaalo weyn oo adeegyo ku filan leh oo markaa degta cisbitaalka magaaladoo kale iyo oo uu covidku aada u saameeyey dhibaatooyin fara badan ayay ayay kala kulmaan gobolada jaarka nala ah bay dadka qaar reerahoodu ama degan yihiin ama ay kasoo shaqo tagaan goboladii kale ayaa xitaa iminka waxa ay leeyihiin maadaama alberta uu dadkii cudurka qaadayay uu sare u kacay uu sii socdo qof waliba halka uu joogo ha joogo marka dhibaatooyinku aad bay u badan yihiin isu socodkuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu faraha badan ee saameeyey dadka soomaalida ee magaalada ku nool waa tahay bal waxaa iga warantaa inta aad ka warhayso ma jiraan dad soomaaliya oo uu ku dhacay xanuunka oo magaalada degan ama ee u geeriyooday
ma hayno xogtaas laakiin soomaalidu maadaama dadka cudurka uu ku dhacay uu aada u fara batay dabcan way ka mid yihiin qaybayna ka yihiin xitaa waxaad dareemaysaa dadka ay soomaalidu kamid tahay sogoleetiga ama dadka cusub ee kanadiyaanka ee waddanka yimid heer waxay gaaray dowladdii gobolku ay si gaar ah dad afkooda oo kale ugu sharaxa dadku waxaad moodaysa intooda badan inaynan dareemeynin siyaabaha looga hortago ama aanay fahmaynin marka looga digo siyaabaha lagu kala qaado cudurka cudurka marka aad qaado sidaad ku garan karto waxyaabahaas oo dhan in fahamkooda inuu yaraaday ayna ka mid noqotay faafidda cudurka ee faraha badan waxaa la ogaadaya in dadka dakhligooda hooseeyo dadka warshadaha iyo meelaha dadka faraha badan ee u shaqo tagaan ka shaqeeya oo kale ayagu aad ugu dhaca cudurku gobolkan alberta marka way ka mid tahay soomaalida dadka ku dhacay cudurka laakiin tiro kooban oo raxa ma hayno waa tahay cabdiqaadir ugu dambeyntii waxaad ii sheegtay in soomaali ku cusub dalkan ay magaalada degan yihiin iga waran bal soomaalida ee ku cusub magaaladaasi sida uu xanuunkan iyagu u saameeyey markay timaado dhinaca adeegyadii ay heli jireen aad iyo aad buu u saameeyey maadaama dadka aynu ka hadlayna soomaalida ah ay u badan yihiin way jiraan dad soomaaliya muddo dheer waddanka joogay oo shuruucdii qaatay laakiin waxay u badan yihiin dad dhowaan yimid waddanka oo howlihii la qabsiga ku guda jira marka si arrintaas loo suurtogeliyo dadku waxay u baahanayaan adeegyo fara badan oo gobolka iyo dowladda dhexeba ay ka heli jireen ama iyaga dhexdooda ay iscaawin jireen kuwaas ayaa caqabadaha ugu badan ay kasoo gaareen waxbarashadoodii oo iskuullada ay u tegayeen raadintoodii oo laga caawin jiray farsamooyinka yareere gacantoo la beri jiray laqabsiga waddankan iyo kolba adeeg meeshaad ugu baahan tahay oo laistusi jiray iscaawintii laiscaawin jiray oo laiskexkexin jiray laisku turjumi jiray wixii oo dhan waxaa saameeyey ama meeshaba ka saaray cudurkan covid nineteen oo muddo in maaragtay sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkan bilowga ahiba uu aada u curyaamiyey adeegyadaa sidii loo gaarsiin lahaa soomaalida marka dhibaato weyn baa arrintaas ka taagan
haatan aan idiin soo qabanno mid ka mid ah heesaha aannu saaka idinku talagallay
idaacaddeennii subaxnimo ee saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a ayaa intaasi ku dhan waxaa idinla socodsiinayey maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah casho ibraahim aadan intaan mar kale hawada isku maqlayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo